kulanti wanaagsan dhegaystayaal dowladda soomaaliya ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey xoojisay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ay ka wado deegaano ku yaala galmudug iyo hirshabeelle dagaaladaasi ayaa xooggooda ay ka socdaan deegaanada ay al-shabaab kaga sugan yihiin galmudug madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmuud ayaa door weyn ka ciyaaraya iskudubaridka iyo dhiirigelinta ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ee safka hore uga jira dagaalka ka dhanka ah al-shabaab haddaba toddobaadkan waxaan si gaar ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ugu eegi doonnaa halka ay marayaan howlgallada ay ciidanka dowladda federaalk soomaaliya kuwa galmudug iyo maleeshiyaadka deegaanka ka wadaan gobollada galmudug dagaalkaasi oo hadafkiisu uu yahay sidii al-shabaab loogaga xurayn lahaa aaggaasi waxaa barnaamijka marti iigu ah wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug abshir cabdi sheekhow abshir ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa ku dhowahay waa mahadsantaano
adigaa mudan abshir bal marka hore faahfaahin naga sii howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka iyo kuwa galmudugba ay ka wadeen deegaanada galmudug
waa mahadsan tahay nuurow waayahan dambeba waxaa lagu jiray dagaallo runtii aad iyo aad guulo badan looga gaaray kuwaas oo looga soo horjeeday ama lagu baacsanayay kooxahan khawaarijta ah ee soomaaliya qaybo ka mida haystay in ka badan shan iyo toban sano halkaas oo ay ku goodonsanaayeen dad shacab ah oo u baahan gacanta dowladda iyo gacanta beesha caalamka marka si taa looga meero dhaliyo ayaa dowladda federaalka waxay go'aansatay inay dagaal la gasho nimankan argixisada ah dowladda galmudugna ilaa wakhti dheer ay kusoo jirtay oo taariikh dheer ay u leedahay la dagaalanka al-shabaab madaxweynaha federaalka iyo hay-adihiisa sida gaarka u qaabishan dagaaladana waxay hadda ku sugan yihiin dhuusamareeb oo ay ka hogaaminayaan dagaalka marka sidaas ayaa maaragtay dagaalka loo galay maalmihii ugu dambeeyey waxaa la gaaray guulo fara badan waxaa gacanta argagixisada laga saaray deegaana runtii muhiim u ahaa wakhti badanna ay ku naaloonayeen hase yeeshee maanta ka madax bannaan kadib markii laga weeraray dhinacyo kala duwan dhinaca wisil dhinaca bacadweyn dhinaca baxdo iyo dhinaca dhuusamareeb iyo gurceel marka gulufkaas kala duwan ayaa waayahanba ka jiray galmudug madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaanka galmudugna si toosa ayay furimaha u joogaan waxaana rajaynaynaa waktiyada soo dhow inaan aad iyo aad usoo gebagabayno taariikhdaas dheer ee argixisada ay ku leeyihiin dhulka galmudug marka haddii aan kala qaadno gobollada mudug iyo galgaduud xaggee ayuu dagaalka xooggiisa uu ku badan yahay ama ay ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ay xoogga saarayaan dagaalka ka dhanka al-shabaab
runtii guud ahaan galmudug dagaalka waa u dhamaystiran tahay furimaha sadda aan kuusoo sheegaya waxay ka wada tirsan yihiin labada gobol mudug iyo galgaduud ma jiraan meel gaaro oo ciidan ku badan yahay meel gaaro oo ciidan ku yar yahay si saf ballaaran ah ayaa ciidamadu ugu jiraan dagaalka istiraatiijiyadii hore oo ahayd in magaalooyinka la qabsadana wax badan baa laga bedelay oo hadda dhulka hawdka ayaa si garbasibana looga saaraya oo laga xaaqaya marka guud ahaan waxaan dhihi karnaa galmudug waxay saldhig u tahay sifaynta argixisada ciidamada xoogga dalka kuwa dowladda galmudug iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ayaana dagaalkaas ku wada jira
waayahay ilaa iyo hadda marka magaalooyinkee ku dhacay gacanta dowladda oo al-shabaab laga qabsaday
laga soo bilaabo dagaalkii dhowr bilood ka hor dhacay loogala wareegay degmooyinka muhiimka ah ama qadiimiga ah ee soomaaliya oo dhan laga yaqaano sida degmada xaro dheere iyo ceeldheer iyo galcad kadib waxaa ciidamada huwantaay ay ku wajahnaayeen laba degmo oo galhareeri iyo ceelbuur ah si aad la socoto ceelbuur inkastoo dib looga soo gurtay oo meel duleedkeeda a ciidamadu joogaan waxaa hadda ciidamadu ku sugan yihiin tuulooyin badan oo ka mid ah labadaas degmo ay ku arsan yihiin hadda waxaa aad u yar saldhigyo rasmiya oo shabaab ay ku leeyihiin galmudug waxay ku jiraan dhulka hawdka ah si jabhadaysan ayay jidadka ugu galaan mararka qaarna ciidamada u dhigaan miinooyin iyo maaragtay dagaal yaroon ku talagal ahayn oo dabcan mararka qaar si gaadmaa ciidamada ugu soo qaadaan marka waxaan dhihi karnaa hadda shabaab shabaab guurguura ayaa ka jira galmudug shabaab saldhig leh kama jiro waayo marka wasiir magaalooyinka hadda aad sheegtay ee muhiimka ah ee dhaca dhinaca bari ee galmudug ceelbuur ayaa ka mid ah meelaha caanka ah waxaadna sheegtay in ay ciidamada ka soo baxeen inta qabsadeen marka maxaa sababay in magaalo istaraatiiji ah in ciidanka ay qabsadaan haddana ay ka baxaan runtii inkastooy tahay howlo ciidan oo runtii aysan banaaneen in siyaabaha qaar looga hadlo haddana ciidamada dowladdu si aad og tahaba waxaa dhacay dagaal culus oo ciidamada dowladdu la galeen nimankan khawaarijta ah oo ka dhaacoos weyne kadib waxaa dib habeyn iyo reform lagu sameeyey ciidamadii dagaalka ku jiray waxaa la bedelay istaraatiijiyadii waxaa la sameeyey runtii isbedel xoog leh oo haddaba laga dheehan karo furrimaha dagaalka lagula jiro al-shabaab sababo taa la xiriira ayaana magaalada loo baneeyey laakiin lagama foga oo hadda magaalada meel aan u fogeyn ayaa ciidamada huwanta ay ku sugan yihiin istaraatiijiyadii ahayd in magaalooyinka waaweyn la beegsadana hadda waxbaa laga bedelayo waxaa la qaatay in dhulka hawdka laga soo saaro ilaa magaalada sidaas loogu tago si garbasibana ayaa difaacyada dowladduna u xiran yihiin si toosa ayaana loo weerarayaa marka waa un xeelad ciidan oo inta badan aysan suurtagali ahayn inaan halkaa uga hadlo waa garta marka ma jiraan wax rasmi ah war rasmi ah oo galmudug ka soo baxay oo ku saabsan khasaaraha soo gaaray dhanka ciidamada iyo khasaaraha kale inta aad og tihiin al-shabaabka runtii si aad og tahay haddii dagaal dhaco waxaa qasaba inay dhacaan dhimasho iyo dhaawac intaba inay dhacaan ciidamada dowladduna runtii wakti dheer ayay dagaalka ku soo jireen islamarkaana ay ku raajoogeen cadowgan waxaa soo gaaraya khasaare kala duwan runtii khasaarahaas oo isugu jira maaragtay xagga ciidan iyo mararka qaar oo nimankan al-shabaaba laftoodu ay si gaalmaa meelaha qaar u soo weerareen marka waxaan leenahay khasaarahaasi intii la filanayey ama dagaal dhaca laga filanayay way ka khasaara yar yihiin ciidamada dowladdu waana hadda sababaha loogu dhiiranayo in nimankan loo weeraro khasaaraha marka xagga dowladdu aadu u kooban yahay tirakoobkeeda iyo intay leeyihiinna waxaa lagala xiriiri doonaa wasaaradaha sida gaarka u qaabishan biidnillah
cabshir waa mahadsan tahay meelaha ciidamada dowladda ay qabsadeen ee galmudug gaar ahaan deegaanada ay dadka ku badnaayeen bal xaaladahooda haddii aad noo faahfaahayso gaar ahaan dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo amniga waa mahadsan tahay si aad og tahay galmudug maadaama ay tahay meesha hadda lagula dagaalamayo kooxaha argixisada ah ee dhammaan madaxdii dalku joogto ee laga hagayo gulufkaas dowladda galmudug waxay qaatay siyaasad ah inay horta golayaashii kala duwnaa ee baarlamaanka iyo xukuumaddaba u fasaxdo sababa la xiriira dagaalka laguna amro xukuumadda inay gasho dagaalka iyo furmaha kala duwan iyo abaabulka bulshada sidoo kale waxaa la saaray guddi la yidhaahdo guddiga xasilinta oo runtii la rabo in lagu daboolo baahiyada dadka deegaanada la qabanayo ku nool dadkaas oo guddigaas oo gaarsiin doona sida gargaarka waxbarashada caafimaadka biyaha islamarkaana dib u howlgelin doona xarumihii dowladda sida degmadii iyo maaragtay saldhigyadii booliiska iyo waxyaalaha lamidka ah marka deegaanadii la xoreeyey ee hadda sida xara dheere waxaa laga sameeyey dhammaan intaas aan soo sheegay waxaadna ka dheehan kartaa runtii laqabsi ay dadka shacabkaas shacabka halkaa ku noole ay deg deg ula qabsadeen dowladda waxaa ku idil hadda dhammaan horumaradii laga rabay sidaasoo kale deegaanada la qaban doono iyo kuwa hadda maalmahan la xoreeyaba guddigaasa haddii ilaah yaraado madaxweynuhu xil saaray si degdegana u gaarsiinaya marka la qabto kadib marka waxaa la dhigi karaa dhinacna waa lagala dagaalamayaa dhinacna dadkii halkaa ku go'doonsanaa shan iyo toban sano ayaa la gargaarayaa biidnillahi kariim waana wada guulashanayna wasiir waa mahadsan tahay weerarkii laasgacmay ee jimcihii lagu qaaday maaragtay madaxweynaha maxaa faahfaahin ah oo rasmi ah oo aad naga sii kartaa maadaama aad tahay wasiirkii warfaafinta
dabcan weerar muusan ahayn wuxuu ahaa gaari runtii loo qorsheeyey in lagu naafeeyo ciidamada iyo mas-uuliyiinta oo ay maleegeen kooxahan sharwadayaasha ah alaaba markastana caadaysta inay sameeyaan kadib markay jabaan oo awood ahaan ay u jabaan inay si dhagar ah u beegsadaan ciidamada dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladda ayaa hawshaas maleegay meeshu ma ahayn runtii saldhig ciidane waxay ahayd ciidamo weerar ku jira oo markaa meeshaas hadda dhibku ka dhacayo habeenkaas uun ku hoyanayay oo weerar toosa ku jiray marka si laba filaan ah ayaa xili subaxdii ah halkaa weerarkaas uga dhacay gaari waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa kusoo dhex dhacay ciidamada marka xili subaxa runtii muddo ka badan toban daqiiqa ayaa gaariga la xabadaynaya wuxuu ahaa gaari buruufa oo ay biraha adag ku soo xireen runtiina aakhirkiina mid ka mida alla u naxariistee raggii mujaahidiinta ee halkaa ku sugnaa ayaa gaari u dhigay sidaas ayuuna ku qarxay dhimashadu hadda waa laba askari dhaawac dhowr qofa oo askar kala mas-uuliyiinta guud ahaanna waa caafimaad qabaan alxamdulilah ma jiraan wax dhiba meeshiina ciidamadu way ka ruuqansadeen oo bacadweyn ayay hadda ay dul saaran yihiin oo markii horeba weeraray ku jireen marka ilaah baa naga badbaadiyey laakiin waxay daliil u tahay inay jabeen awooddooduna ku soo koobantay inay miino aasaan iyo inay gaari soo diraan marka ilaah baan uga mahad celinaynaa marka xaaladda madaxweynaha waa sidee sidaad ka dareemayseen madaxweynuhu shir jaraa'idna waa qabtay xalana wuxuu ku jiray sbaceka twitterada uu ku warbixinayey caafimaadkiisu waa heer sarreeya colays ma jiro muqdishona dee waxay ka mid tahay meelaha ahadiga loo aado loo tago marka madaxweynuhu uu nabad qabaa mas-uuliintii halkaa joogay xildhibaanada ahayba wax yar yaro oo xagatimo ah oo jiingado iyo guryo duma dhagaxaana iyo wax noocaasu ay soo gaareen iyaguna hadda wax daran ma jiraan haba yaraatee xaalkuna waa xaalkooduna okay weyaan waa gartay marka wasiir isku daygaasi madaxweynaha la rabay in maaragtay lagu waxyeeleeyo iyo wafdigii la socday miyay dib u dhac ku keeni kartaa dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda galmudug
run ahaantii xilliga isku daygaasi dhacay waxay ahayd lixdii iyo barkii subaxnimo isla maalintaas sagaalkii subaxnimoba ciidamadu weeraray ku jireen oo waxay weerarayeen hawdka fariisimaha al-shabaab ku leeyihiin marka taasi way caddaynaysaa in dhiirigelin laga qaaday dagaalkuna uu sii socdo saacadihii ugu dambeeyena horumaro badan laga sameeyey arrintaas marka dhiirigelin uunbay u noqotay in weerar dhici karo oo dhimasha dhici karto oo dhaawac imaan karana waa lagu talagala mar haddii la joogo goobo dagaal cadowgana laga dul qaadayo dadka meelaan nafi ku dhimanna guul laguma gaaro
waa mahadsan tahay khadka igu jir kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursaddiisa siiyo
assalaamu calaykum magaceyga waa maxamed xuseen cadde waxaan deganahay magaalada muqdisho waxaan weydiinaya wasiirka warfaafinta galmudug maxay ku dhacday in amni xumo si joogtaa ay uga soo laalaabato maamul goboleedkaas ayadoo weliba aan ogsoonnahay in magaalooyinka aysan aada u waaweyneyn cadad ahaanne dadka degan aysan aada u badnayn maxay tahay sababta loo kontarooli la-yahay sababta loola soco la-yahay amni xumada ama dadka cusub ee magaalooyinka soo galay ayadoo maalinta jimcaha ahayd weliba haalis oo ku galay madaxweynaha galmudug iyo weliba iyadoo ay joogaan madax kaleentoo ka socota dowladda federaalk ee soomaaliya waayihii ugu dambeeyoo dhanne oo ku sugnaay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxay tahay sababta amniga loo sugi la-yahay su-aashaas ayaan weydiinayaa wasiirka waana mahadsan tahay wasalaamu calaykum
waa mahadsan tahay maxamed sida aad sheegtay dhulkan galmudug deegaanada ka jira ay aad ayay u yararyihiin magaalada muqdisho waana dhul runtii la kontarooli karo laakiin tani way ka duwan tahay meesha dhibku ka dhacayo inta badani ma ahan magaalooyin waaweyn oo lasoo weerarayo waa furimaha dagaalka ee ciidamadu ku jiraan ciidamadu laba habeen oo isku xigta meel kuma hoydaan waa ciidamo ruqaansanaya oo socda oo weerar ku ah xarumaha al-shabaab marka iyaguna si maaragtay indhala-aan ah ayay isku dayayaan hadduu xitaa bannaanka ku qarxo gaarigu waxay ku qabaan ayaga qarax baa shabaab geysta unbay ku qancayaan marka meesha hadda qaraxu ka dhacana ma ahan magaalo ee waxa weeyaan furin dagaal oo dagaal ka socdo marka ama qora weynu ha dhaco ama qarax ha dhaco ama xabad caadiyo ha dhacdee meel dagaal ka socday xabadu ka socotay laysku hor fadhiyey welina lagu sii socdo weeyaan marka magaalooyinka waaweyn sida gaalkacyo dhuusamareeb cabudwaaq gurcaal iyo cadaado iyo meelaha lamidka waa nabadgelyo xitaa xeridheeradii dhowaan laga qabsaday waa nabadgelyo oo damashaada ka socda marka furimo dagaal weeye meesha furimo dagaalna wax badana laga filan karaa waayaha jimcihii iyo maaragta saacadihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan galmudug ayuy dagaallo ka dhaceen sida ceel la helay oo ay shabaabku soo weerareen qodqod oo mudug ka tirsan howlgalla ayaa ka socday iyo weliba ceel garas marka furimahaasi iyo dagaaladii dhacay maxaad ka og tahay oo aad dhegeystayaasha uga sheegi kartaa dagaalkaasi waa joogto madaxweynaha federaalka ayaana waajib yeelay ciidamaduna howlgalkaas waa ku jiraan dagaal maalin keliya dhacaya maahani waa dagaal safayn ah oo isku xiran oo aan saacad lahayn iyaguna dhowr meelood ay maaragtay isku dayeen inay soo weeraraan ugu dambeeyey dagaalkii habeen hore ay ku soo qaadeen la helay halkaasoo runtii ay kala kulmeen khasaarad khasaaro aad u ballaaran oo runtii ilaa maanta la aruurinaya maydkoodii halkaana waxaa jira guddi xaqiiqa raadin ah ciidamadii dowladda ayaana ku sugan la helay iyo ceelgaras labadaba mana jiraan haba yaraatee cid maaragtay iisheega ay uga guulaysteen meesha waa soo weerareen ciriya dhulna waa laga lagala dagaalamay meeshaasna jab xooglah ku gaaray isla habeennimadiina ciidamada dowladdu ay ka sifeeyeen magaalooyinkaas gaar ahaan ceella hele waaya marka abshir ugu dambeyntii haddii aan dagaalada iyo howlgallada ka nimaano galmudug muddo dhowr sana ah ayay hadda jirtaa marka adiga oo soo koobaya horumarada ilaa iyo hadda maaragtay maamulku ku tallaabsaday maxaa ka mid ah waa mahadsan tahay galmudug runtii horumar badan ayaa maanta ka muuqda guud ahaan gaar ahaan saddexdii sanoo lasoo dhaafay waxaa socday horumaro toos ah oo laga gaarayo dhinac kasta ee dowladnimada ah hadday ahaan lahayd xagga dhismaha golayaasha deegaanka hadday ahaan lahayd xagga gudyadii doorashada hadday ahaan lahayd dhismaha xarumaha wasaarada wasaaradda wasaaradaha kala duwan hadday ahaan lahayd madaxtooyadii hadday ahaan lahayd runtii aeroboorradii sidoo kale waxaa iyadana la hirgeliyey garsoorkii oo maanta degmo kasta ee ku taala galmudug waxay leedahay garsoor dhammaystiran sidoo kale shuruuc ilaa labaatan iyo afar sharciyen ka badana la la baasgareeyey oo baarlamaanka dowladda galmudug baasgareeyey saddexdii sano lasoo dhaafay waxaan dhigi karnaa galmudug waxay ku sugan tahay hadda xaalad horumarsan oo runtii laga dareemi karo guud ahaan soomaaliya gaar ahaan waxa aan maanta ku faani karnaa waxay tahay in ay tahay stateka keliya galmudug ee nabadgelyo siyaasadeed ka jirto ama xasilooni siyaasadeed ka jirto oo si nabadgelyo ah hawshiisa ku wata dhibaato aysan ka jirin madaxdii qaranka ay ku sugan tahay shirarkii kala duwnaa ee runtii madaxda qaranka lagu qabtay waxaan dhigi karnaa marka galmudug haysa waddadii loogu talagala ayaa maanta jirta ilaahina waxaan ka rajaynaynaa inay waddadaasu noo sii daa'into biidnillahi kariim aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa abshir cabdi shiikow oo ah wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay ayaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijkan mid la mid ah dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo